بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله والمعتل ما في حروفه الأسلية شيء من حروف العلة waxaan u kala qaadnay afcaasha saxiix iyo muctal saxiixa waxaa noogu jiray saddex nooc saalim iyo mudaacaf iyo mahmuus hadda waxaan gelaynaa marka muctalka wuxuu ku yidhi walmuctallu muctalka maa fii xuruufihi alasliyati waa midka xuruuftiisa asalka ah shay-un uu ku jiro wax ka mid ah min xuruufi alcilla xuruufu cillaha xuruufta cillada ee saddexda ah alif iyo waaw iyo ya mid ka mid ah hadduu asal yahay ficilkaas waxaa la leeyahay waa muctal xarfu cilluhu marka waa inuu asal yahay waa inuu ama fa yahay ama waa inuu can yahay ama waa inuu laam yahay laakiin hadduu zaa'id yahay xuruufta asalka ahna saxiix ay tahay la dhihi maayo waa muctal waana soo miihaalinay oo waxaan ku miihaalinay baytara iyo jahwara iyo wixii la mid ah inkastoo xarfu cillo uu ku jiro haddana waxaan leenahay waa ficil saxiix ah oo maxaa xarfu cillo loo dhihi waaye haddi xarfu cilluhu asal ma ahayna wuxuu ahaa zaa'id xarfu cillaha marka uu ta'hiirka leeyahay waa markuu asal yahay ama fa ha ahaado ama cayn ha ahaado ama laam ha ahaado wa huwa arbacatu aqsaamin waana afar qaybood muctalku waa afar nooc alawalu qismiga hore almihaalu waa mihaal wa huwa mihaalkuna maa kaanat faa'uhu waa midka fa'diisu xarfa cilatin xarfu cillo ay tahay muctalka waa afar nooc nooca ugu horeeya waa almithaal waxaana la yidhaahdaa ficilka faa-ul kelimihiisa xarfu cillo uu ku jiro xarfu cillahaasna wuxuu noqon karaa ama waaw ama ya hadduu waaw yahana waxaa la yidhaahdaa mihaalun waawiyun sida wacada hadduu ya yahana waxaa la yidhaahdaa mihaalun yaa'iyun sida yasara magac kalena wuu leeyahay oo waxaa la yidhaahdaa muctallulfaa labada magac kii aad doonta adeegsan kartaa muctallulfaa iyo mihaal waa isku mid haddii waaw uu ku jiran yahay waxaa leedahay muctalu lfaa'i bilwaaw hadduu ya ku jiran yahana muctalu lfaa'i bilyaa maxaa mihaal loogu magacaabay waxaa mihaal loogu magacaabay liannahu yumaathilu saxiix maxaa yeelay saxiixa ayuu shaabahaa saxiixuu la mid yahay sida saxiixa waxba aan loo iclaalin oo waxba aan looga gooyin sidaasoo kale waa isaguna u shaqeeyaa saas daraaddeed baa waxaa lagu magacaabay mithaal wa huwa mithaalku maa kaanat faa'uhu waa midka fa'diisu xarfu cilatin ay tahay naxwu wacada waa yasara sida wacada iyo yasara mid kastoo ka mid a waa muctal waana mithaal ilaan fa'da waxaa uga jira xarfu cila waxayse ku kala duwan yihiin xarfu cilaha kan hore waa waaw kan dambena waa ya kan hore waxaan leenahay mihaalun waawiyun kan dambena mihaalun yaa'iyun wacada macnaheedu waxbuu u ballan qaaday waxaan ku siinaa huu yidhi yasarana wuu sahlanaaday wuu fududaaday min alyusri baa laga keenay wa xukmuhu xukunkiisu wuxuu yahay kasaxiixi saxiixuu la mid yahay soo uma jeedid waa saxiixuu la mid yahay waana meesha uu ka helay magaca ah almithaal liannahu yumaathilu saxiix saxiixuu la mid yahay wa xukmuhu xukunkiisu ka saxiixi waa saxiixuu la mid yahay sida saxiixa waxba aan looga goyn ilaa idaa kaanat faa'uhu waawan ilaa haddii fa'diisu ay waaw tahay maahane ilaa idaa kaanat faa'uhu fa'diisu waawan hadday tahay wa kaana min albaabi athaani baabka labaadna uu ka mid yahay ficilka abwaabtiisu meeqay ahaayeen soddon iyo lix hulaasiga meequu lahaa lix soo ma ahayn baabka hore wuxuu ahaa facala yafculu baabka labaadna wuxuu ahaa facala yafcilu baabka labaad haddaba waa kaas hadduu muctallulfaa'i bilwow noqdo mudaariciisana yafcilu uu ku yimaado marka saxiixa la mid maaha oo maxaa dhacaa wuu ku sheegi doonaa ilaa idaa kaanat faa-uhu fa-diisu waawan hadday taha maahane wa kaana min albaabi athaani baabka labaadna uu ka mid yahay baabka labaad oo ah facala yafcilu bikasri alcayn aw athaalith ama baabka saddexaad hadduu ka mid yahaa maahane baabka saddexaadna wuxuu ahaa facala yafcalu bifatxi alcayn aw isaadis ama baabka lixaad uu ka mid noqda maahane baabka lixaadna muxuu ahaa facila yafcilu bikasri alcayn fiihimaa ilaa idaa kaanat faa'uhu waawan wa kaana min albaabi athaani aw athaalith aw asaadis fatuxdafu lwaaw wawda waa la jaraa min almudaaric mudaarica waa laga jaraa haddii muctalulfaa'i bilwaaw uu noqdo mudaariciisana yafcilu uu ku yimaado ama yafcalu uu ku yimaado wuxuu ku yidhaahdee waawda faa-ul kelimaha ah marka mudaarica la joogo waa la jaraa naxwu tusaale ahaan wacada muctalulfaa'i bilwaaw soo maaha wuxuu ku yimid yowcidu wacada yowcidu waa facala yafcilu waa baabkii labaad haddaba yowcidu waawdeeda waa in la jaro waawduna waa faa-ul kelimihii la soco maxaa loo jaraa waawdan saakinada abaa waxay dhacday beyna caduwatayha laba xabo cada u ah beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima faistufqilat ilwaawu saakinatan bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima faxudifat lihiqalihaa culayskeeda darteed baa loo jaray yowcidu waawdan saakinada ah ayaa waxay dhacday ya maftuuxo ah oo ka horeyda iyo kasro laasima oo ka dambeyda waa la jaray marka maxaa kuu soo haray haddii aad faa-ul kelimihii oo waawda ahayd aad jartay maxaa kuu soo haray yacidu oo wasankeedu uu yahay yaaciilu ilaa faaulkelimihii waa xadaftay yaaciidu calaa wasni yaaciilu inta kalena marka waa lagu xambaaraa inta kale waxaan ula jeednaa waawdan saakinada ah marka culayska uu ku imaanayo haddii ya maftuuxa ay ka horeydo yaa ulmudaaraca markay ka horeydo laakiin hamzatu lmutakalim wa nuunuhu wataa hadday ka horeeyaan waawda culays ku imaan maayo oo la yidhaahdo tusaale ahaan owcidu ama nowcidu ama towcidu haddii la yidhahdo wax culaysa ku imaan maayaan laakiin si xuruufulmudaaraca aysan isu khilaafin baa intan kalena waawda looga jaray xamlan cala alyaa waxaa leedaha waxudifat ilwaawu min baaqi axrufi lmudaaraca xamlan cala alyaa inta kalena waxaa looga jaray ya-da in lagu xambaaro laakiin ayaga culays dartood loogama jira saas daraaddeed waxaa leedahay yacidu waawda jaritaankeeda marka ya-da ay tahay la jaro waa asal laakiin acidu iyo nacidu iyo tacidu asal maana waa xamlan cala alyaa ya-daa lagu xambaaray marka dhammaantood waawda way ka jaran tahay waa la fahmintaas fatuxdafu lwaawawda la jaraa min almudaaric naxu wacada yacidu waa wadaca wuu dhigay yadacu wuu dhigaa wadaca yadacu asalkiisii hore wuxuu ahaa wadaca yowdicu buu ahaa markiisii hore yowdicu waa facala yafcilu waawdii ayadoo saakina baa waxay dhacday beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima faxudifat waa la jaray maxay noqotay yaadiicu markii daadka la hoos dhigay waawdiina la xadfay ka bacdi ayaa daadkii la fatxiyey xarful xarfu xalqiga laamta ku jira darteed ilaa xarfu xalqiga wuxuu ku jira laamulkelimaha xarfu xalqigaas oo ah cayn xarfu xalqi wuxuu keenaa caynta in la fatxiyo sida aan soo marnay markaasaa waxaa la yidhi yadaacu haddaba la soco yadacu markeedii hore yowdicu bay ahayd wawdi waa la jaray liwuquucihaa saakinatan bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima kadibna caynulkelimihii baa la fatxiyey liajli xarf alxalqi oo caynta ah haddaba wadaca yadacu wuxuu ku yidhaahday waa baabka labaad baabka labaad oo ah waxaan dhihi lahaa wadaca yadacu wuxuu yidhahday waa baabka saddexaad wuxuu la jeedaa waa facala yafcalu laakiin facala yafcalu mar dambey noqotee markeedii hore maxay ahayd facala yafcilu bay ahayd mar dambe laakiin waxay noqotay facala yafcalu marka qofkii yidhaahda wadaca yadacu waa facala yafcilu asalkii hore u ka hadlaa markeedii hore qofkii yidhaahda wadaca yadacuna waa baabka saddexaad oo facala yafcalu waayo qofkii yidhahdana wuxuu ka hadlaa hadda oo caynteedu ay fatxsantay marka labadaba waa la dhihi karaa waa baabka labaadna waa la dhihi karaa nadaran liasliha waa baabka saddexaadna waa la dhihi karaa nadaran limaa aalat ilayhi bacda dalika inta waa la fahm soo maa wawadaca yadacu wawahiqa yahiqu wuu ku kalsoonaaday wahiqa bihi wuu ku kalsoonaaday yahiqu wuu ku kalsoon yahay wahiqa waa facila waa muctalu lfaa'i bilwaaw mudaariceedii wuxuu ku yimid yowhiqu waawdii waxay dhacdaa iyadoo saakinaha beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima waa la jaray marka markaase waxay noqotay yahiqu xuruufu lmudaaraca inta kalena waa lagu xambaara waxaa leedahay ahiqu bihi nahiqu bihi tahiqu bihi xukunkaas wuxuu khaas ku yahay muctalu lfaa'i bilwaaw amaa haddii yaadu ayadoo saakina ay dhacdo beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima ma la xadfaayo sida ya-isa oo mudaariceedii uu ku yimid yeey isu tusaale ahaan ya-isa yeey isu buu ku yimid ya-di ayadoo saakinaha sooma dhicin beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima sooma dhicin falaa tuxdaf sababtoo beyna cadwatayha ma dhicin waxa la xadfaayo wuxuu khaaska ku yahay waawda saakinada ah ee dhacday beyna yaa-in maftuuxa wa kasratin laazima saas daraaddeed wuxuu ku yidhi ilaa idaa kaanat faa-uhu waawan ilaa haddii fa-diisu waaw ay taa maahane macnaha wuxuu rabaa inuu kutusiyo haddii fa-du ya ay tahay ayada inaan la jarayn wa kaana min albaab ahaani aw ahaalit aw isaadis fatuxdafu lwaawawda waljara min almudaaric naxu wacada yacidu wawadaca yadacu wawahiqa yahiqu wamilhu mudaarica waxaa la mida milhu milu mudaarici alamru amarkuna mudaaricu la mid yahay mudaarica maxaa ku dhacay faaulkelimihiisii baa la jaray ficilka amar isagana waa sidoo kale faaulkelimaha waa laga jaraa oo waxaa leedahay waxaa leedahay cid baa leedahay naxwu cid oo macnaheedu yahay ballanqaad samey cid faaulkelimihii way ka maqan tahay ilaan cayn iyo daal keliyaha hayda asalkuna wuxuu ahaa wacada wawdii way jaran tahay cid calaa wasni cil cid cidii cidaa ciduu cidna saasaa leedahay naxwu cid wathiq oo macnaheedu uu yahay ku kalsoonaaw calaa wasni cil waayo marka wlmasder wa miluhu mudaarica waxaa la mid ah alamru walmasderu amarka iyo masderkaa la mid ah masderkana waa laga jaraahu kuleeyahay faaulkelimaha waa haddii uu masderku ku yimaado calaa wasni ficlin bikasri lfaa waa hadduu ku yimaado ficlun oo fa-deedu ay hoos dhigan tahay cayntuna reeban tahay markaas faaulkelimaha waa la jara amaa calaa wasni faclun hadduu ku yimaado bifatxi ilfaa la jari maayo wadalika naxwu ciddatun oo kale ciddatun markeedii hore waxay ahayd wicdun bikasri lwow oo macnaheedu yahay ballanqaad wicdun waawdana waa hoos dhigan tahay cayntuna waa reeban tahay waawda awalka dhace ee maksuurada ah way culaysteen diqal bay ka dareemeen wawdu sideedabana waa xaraf culus awalka marka xaraf culus inay ku bilowdaan xooga culays ayay ku noqotay maxay sameeyeen xarafku hadduu mutaxarik yahay waa xaraf qawi ah xooguu leeyahay liannahu yataxasanu bixarakatihi xarakadiisu way xoojinay isagoo markaa xarakaysan lama jari karo lama tuuri karo maxaa la samaynaa xarakadaa laga qaadaa si uu daciif u noqdo kadibna xadafkiisu u sahlanaado xarakada xaggee loo naqlinaa caynta asaga ka dambayda ayaa loo soo naqlinaa ilaan cayntu markeedii hore saakinay ahayd kasradaa u soo naqline waawda marka xarakada laga soo naqliyo ee caynta loo soo naqliyo saakinay noqona iyadoo saakino ah ayaa la xadfaa liannahaa dacufat maxaa kuu soo haray haddaba inta kuu soo hartay maxay tahay ku dhawaaq ciidun ayaa kuu soo hartay daalkuna ma shidnayaa ciddun ha dhihin ciidun ciidan ciidin aa kuu soo hartay kelimada aakhirkeeda waxaa la dhigay ta oo ciwad ka ah waawdii faa-ulkelimo ahayd oo la jaray tadaas marka waa ciwadun can ilfaa'i ilmaxduufa maxay noqotay haddaba ciidatun bay noqotay marka daalkaa shidinyaa ciidatun ciidatan ciidatin baa leedahay waana calaa wasni ciilatun cilatan cilatin ilan faaulkelimihii way maqan tahay waxaa la mid ah zinatun baa la mid ah ciddatun zinatun sifatun waa la mid ayadana sifa wasankeedu waa cila waxaan nidhi haddii laakiin fa-du ay maftuuxa ay tahay lama jari karo oo tusaale ahaan wacdun la jari maayo waxaa leedahay wacadtuhu wacdan wasfan wasnan laga jari maayo marka la jara waa goorma hadday ku yimaadaan wicdun iyo wisfun iyo wisnun hadday ku yimaadaan markaasaa laga jaraa wlmasder masderka naxwu cidatun wahiqatun hiqatun aa la mid markeedii hore waxay ahayd wifqun kadibna waawdii aa la jaray taa ciwad looga dhigay athaani midka labaad alajwafu waa ajwafka wa huwa ajwafkuna maa kaanat caynuhu wa huwa ajwafku maa caynuhu waa midka cayntiisu xarfa cilatin xarfu cillo ay tahay muctalka waxaa ku jira afar nooc nooca hore wuxuu ahaa almithaal nooca labaadna waxaa la yihahdaa alajwaf magaca kalena wuu leeyahay oo waxaa la yihahdaa muctalu lcayn haddii waaw uu ku jiran yaha waxaa la yidhaahdaa ajwafun waawiyun ya hadduu yahana ajwafun yaa-iyun ama haddaa doonto waxaa leedahay muctalu lcayni bilwaaw ama muctalu lcayni bilya waa isku mid ajwaf maxaa loogu magacaabay alajwafu fi lugati huwa aladii laa jawfa lahu waa qofka xabad aan lahayn intaa dhexe qofka ay ka maqan tahay baa waxaa la yihahda ama sheega ay ka maqan tahay baa waxaa la yihahdaa ajwaf maxaa haddaba ajwaf loogu magacaabay sababta ajwaf loogu magacaabay waxay tahay ficilka hulaasiga ah xarafka ugu horeeya wuxuu ka taagan yahay madaxiisii haddaba la soco xarafka ugu horeeya oo fa-da madaxiisii uu ka taagan yahay cayntuna waxay ka taagan tahay jawfkiisii ama xabadkiisii ama laabtiisii laamtuna waxay ka taagan tahay lugihii ficilkan muctallulcayni ama bilow ha ahaado ama bilyo ha ahaade sababta ajwaf loogu magacaabay waxay tahay cayntiisa ayaa in badan oo ka mid ah maqan ama mudaarica ha la joogo ama maadiga ha la joogo ama amarka ha la joogo lianna caynahu tadhabu kaiiran waxaana nidhi cayntu waxay ka taagan tahay joofkii haddii marka cayntu maqan tahay macnaheedu waa maxay laa jawfa lahu ajwaf waay marka maadiga tusaale ahaan waa qultu asalkiisii qawala soo ma ahayn qaafkiina waa joogaa laamtiina waa joogtaa maxaa maqan cayntiisi oo ajwaf ma aha jawf ma leh mudaaricana waxaa leedahay lam yaqul qaafkiina waa joogaa laamtiina waa joogtaa cayntiisoo ma maqna ajwaf waa yahay amarkana waxaa leedahay qul fadiina waa joogtaa laamtiina waa joogtaa cayntiina way maqan tahay saas daraaddeed cayntiisu in badan oo ka mida bacdamaa ay maqan tahay baa waxaa loogu magacaabay ajwaf walajwaf aladii laa jawfa lahu cayntuna jawfkii bay ka taagan tahay alajwafu wamaa caynuhu waa midka cayntiisu xarfu cillatin ay tahay ka qaala waa baaca waa sida qaala iyo baaca qaalana asalkeedu wuxuu ahaa qawaala waa muctallulcayni bilwaaw ama waa ajwaf waawi ah baacana asalkeedii baayaca waa muctallulcayni bilyaa ama waa ajwaf yaaci ah waa khaafa iyo khaafa qaala iyo baaca la soco waa faclo labadoodu laakiin khaafa iyadu waa facila asalkeedu wuxuu ahaa khawifa waa facila oo ajwaf waawi ah labada hore waa facalo kan dambana waa facila asluhaa asalkeedu wuxuu ahaa qawaala waa baayaaca waa khawiifa saasuu ahaa asalkoodu saasuu ahaa asluhaa asalkeedu wuxuu ahaa qawaala baayaaca khawiifa maxaa dhacay haddaba quliba kullun min alwaawi walyaa'i mid kasta oo waawda iyo ya-da ah alifan alif baa loo rogay qawala waawdi alif baa loo rogay bayaca ya-diina alif baa loo rogay khawifana sidoo kale litaxarukiha maxaa yeelay waawda ama ya-du way shaqlan tahay waxay doontaa ku shaqlanaato ama kordhiga ama hoosdhiga ama god litaxarukiha wainfitaaxi maa qablahaa xarafka ka horeyn waa kordhigan yahay iyaduna way shaqlaneed xaraf ka horeyn wuu kordhigna saas daraaddeed baa alif loogu rogay qaacidadiina sidaasay ahayd fa idaa usnida waxaa se fiicnayd facala laba miithaal ayuu ku siiyey oo midna waa uu yahay midna yaa u yahay soo ma ahayn facilan ayana sidoo kale inuu ka dhigo khawifa iyo hayiba inuu ka dhigo hayiba marka waa facila oo muctalul cayni bilyaa ah labadaas midaal inuu ka dhigo kan horaba labuu ka dhigay ka dambana inuu laba ka dhigo facula iyadoo muctalul cayn ma leedahay facula muctalul cayn ma leedahay haa laakiin waxay leedahay muctalul cayni bilwaaw tawula waa facula waana muctalul cayni bilwaaw muctalul cayni bilyaa ma leedahay hal xarafaa laga sheegay oo ah hayua bas hayua oo iclaanna aan gelin isaga marka tirsi ma laha saas daraaddeed facula muctalul cayni bilwaaway leedahay saasaan ku gaabsanaynaa quliba kullu min alwaaw walyaa alifan litaxarukiha wa infitaaxi maa qabla maxaa yeelay way xarakaysan tahay waxaa ka horey inuu kordhiya faidaa usnida haddii loo tiiriyo ilaa damiiri rafcin mutaxarikin damiir marfuuca oo mutaxarik haddii loo tiiriyo xudifat caynuhu cayntiisa waa la jaraa litakhallusi min asaakinayn si looga takhallusa labada saakinaynka ah lianna almaadi maxaa yeele maadiga yejibu taskiinu aakhirihi aakhirkiisa in la reebo waa waajib cinda itisaali damiiri rafci lmutaxariki bihi bilmaadi maadiga markii uu la xariirsado damiir marfuuca oo mutaxarik ah waxurikat faa-u faadiisana bixarakatin baa lagu xarakayna xarakadaasoo tujaanis ulcayna caynta oo mujaanisa naxwi qultu oo kale iclaalkiisa marka halkaa lasoo fiiriyo sida loo iclaalina waxaa laga sheekaynaa waa facala oo muctallul cayn ah oo damiir marfuuca mutaxariga ula xariirsaday si fiicna loo fahmayaa facala oo caynkiisu ay kor dhigan tahay oo haddana muctallul cayn ah oo haddana damiir marfuuca mutaxariga ula xariirsaday saddexdaas xaba isku qaba marka waa inuu facal ahaado waa inuu muctallul cayn ahaado damiir marfuuca oo mutaxarigana waa inuu la xariirsado hadduu facilo yahay ama hadduu faculo yahay waa noo imaan doonaa laakiin hadda facalaan ku hormaraynaa waa laba xaba marka inuu muctalul cayni bilwaaw yahay iyo inuu muctalul cayni bilyaa yahay muctalul cayni bilwaaw markaan ku hormarno miaalkiisu muxuu ahaa ya qawala iclaali oo waawdan alif u rog litaxarukiha wainfitaaxi maa qablahaa qaala soo kuu noqon maayo haddaba ficilka maadiga ah damiir marfuuca mutaxariga markuu la xariirsado aakhirkiisa waa la reebaa soo maaha waana sukuunku ku binaysan yahay oo daraba haddii aad damiir marfuuca mutaxariga la xiriirido ba'da waa reebee darab soo dhihi maysid darabtu darabta darabti soo dhihi maydi qaalana haddii damiir marfuuca mutaxarigaa la xiriirido ta'diis waa inay reebanto isagana waxaa la jeedaa laamtiisa laamtiisu waa inay reebanto waxay kuu noqonay haddaba qaaltu ay kuu noqoneen qaalo soo ma ahayn markii hore aliftu sooma reebnayn haddana damiirkii marfuuca mutaxariga markaa la xiriirsado laamtii waa reebme so ilama socotiin meeqa xarafoo reebanaa kulantay labo maxay kala yihiin alif iyo laam aliftu la soco waa hee caynulkelimihi laamtana la soco waa laamulkelimihi labadan saakin waa in laga takhalluso see looga takhallusi karaa qaacidadu waxay leedahay labada xaraf ee reeban ee kulantay oo kulankoodana aan la ogolayn kan hore hadduu xarfu maddin yahay waa in kan hore la jaro aliftu maanta waa xarfu maddin ayadaana horeysa waa in ayada la jaro ilaan way reeban tahay fatxana way ka horeydaa waa in la jaro laakiin waxaa leeyahay inta aan la jarin ka hor xarakaa noogu qadarneed aliftaan xarakaa ku qadaran waana soo sheegnay hadda ka hor xarakada ku qadaran waa maxay ya maxaa ku qadaran fatxo oo see ugu qadaran tahay markeedii hore qawala soo ma ahayn waawdaani soo ma kor dhignayn oo caynta ah markii waawdii alif loo rogay kordhigii ayada saarnaa xaggee aaday aliftuu ku qadaran yahay marka haddaba la soco marka qaala alifteeda fatxaa ku qadaran ilaan waawdii alifa u rogtay fatxadii xaggee ka aaday ayday kugu qadaran tahay waxaa leeyahy haddaba inta alifta aan la xadfin xarakaa ku qadaran xarakadaas oo ah fatxo fatxada haddii aan qaadno ee qaafka aan saarno maxaan faa'iideynaa kordhigaa soo qaaday awalna kordhigaa kuu saarnaa kordhigaa kordhi ku beddeshay maxaa faa'iiday waxba maynaan faa'iidin ku beddeli mayno marka waxaan leenahay suuq waxaa jira xarakaadka lagu kala beddesho suuqulxarakaat fatxada marka waa qaadee suuqaa geynee waxaa leedahay fatxadan waxaan rabaa in la iigu bedelo caynulkelimihii oo waawda ahayd xarako u mujaanis ah haddii lasoo gaabiyana macnaheedu wuxuu yahay fatxadana waxaan rabaa in damba la iigu bedelo waa beeca gele marka fatxadii waxaa ku soo iibine dammo sababta dammo ugu soo iibinaya maxay tahay dammadaa waxay mujaanis u tahay caynulkelimaha oo waaw ahayd ma fahamtee fatxadii marka alifta kuugu qadarneed ayaad waxaad ku soo bedelane xarako mujaanis u ah caynulkelimaha oo waawda ah xarakadaas oo ah damo damadiiyaa qaadee faa-ul kelimaha oo qaafta ah ayaad u tegay fatxadaa ka tuura kadibna damadaa saare ma fahamteen intaas markii faa-ul kelimaha uu ku godmo kadiba aliftii iltiqaa'u saakinaynka aada u xadfi lahayd iska xadfi ileen dantaadii baa ka oofsatay maxaa kuu soo haray qultu calaa wasni fultu caynulkelimihi waa maqan waa ajwaf haddaba la soco faa-ul kelimaha damada saaran waxay mujaanis u tahay xarfu cillaha kaa maqan xarfu cilla soo kaama maqna iltiqaa saakinayn darteed soo uma maqna xarfu cillahaas kaa maqan inuu waaw yahay iyo inuu yaa yahay waxaa ku fahansiinaa faa-ul kelimaha xarakada saaran ma fahamteen haddii faa-ul kelimaha dama ay saaran tahay maxaa kaa maqan haddii kasra ay saaran tahana ya kaasi waa markuu waaw yahay ya-dana waa la mid aydana asalkeedii bayaaca ay ahayd ya-daani waa xarfu cillo mutaxarik ah fatxaa ka horeyda alifaa loo rogaa alif marka ya-da loo rogana fatxaa ku qadaran ayadoo sidaasa damiir marfuuca mutaxariga la xiriiri baactu iltiqaa saakinaena dhacay waa in alifta la jaro ilan ayada ah xarfu maddin waxaa leedahay inta aanan jarin laakiin xarako ay ugu qadaran ee xarakadan kala soo baxa ah xarakada markaa kala soo baxdo xarakada aad la soo baxdayna waa maxay fatxo haddii aa fatxadan soo qaado ee ba-da aa saarto maxaa faa'iida ilan awalba way kor dhigneed waxba waxaa leedahay ha saarin ha yeelin sidaas fatxada qaad suuqa teg fatxadan waxaad ku soo bedelataa xarako u mujaanis ah caynulkelimaha caynulkelimahana muxuu ahaay ya macnaheedu wuxuu marka fatxada kusoo bedelo kasro kasradiyaa soo qaadane faa-ul kelimaha u imaanee fatxadaa ka tuure sababta fatxada uga tuure maxay tahay haddii xaraf mutaxariga lama xarakeeyo liannahu laa yaqbal xarakateen fatxada markaa ka tuurtaa kasrada saare kasrada markaa saarto aliftii liltiqaai saakinayn loo xadfa iska tuur marka maxaa ku saaray bictu calaa wasni filtu haddaba la soco kasradaani waxay ku tusinee xarfu cillaha kaa maqan inuu yaa yahay ma fahanteen labadooda marka halkaasa noo joogto inta kuwa kale aan ka gaarayn wallahu aclam